dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socdow halkani waa raadiyo timcadde ood aadaaba ka dhegaysataan shabakadda caalamiga ee timcadde news network waa anigoo axmed xaaji barakad axmed hanada oo aadaaba idila socodsiiyey sooyaalka taariikhada ee sanan iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray barnaamijkan oon aadaaba kusoo qaatay qeybo kala duwan weli ku guda jiro haweenku doorkii ay ku lahaayeen halganka iyo gobonimadaba waxaan gudagelaynaa barnaamijka qeybtiisii shanaad oon xog waraysiga kula lahaa marwo leyla bukar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaam turki marwadiisa waxaa kaloo barnaamijyadan ka heli doontaa iyagoo qoraal ah iyagoo filmaba qoraaladaasi soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac sayid maxamed yuusuf iyo anigoo axmed xaaji barkada oo soo saari doona qaybta filimka ah waxaan mar labaad mahadnaq ballaadhan u celinayaa dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socday iimeylada faraha badan ay noo soo dirayaan kuwaasoo talo iyo tusaalayo canaanbaba xambaarsan waxaa kaloo xasuusiga mudan inay idiin soo socdaan barnaamijyo mug leh oon kaga warrami doono saraakiishii halgankan u geeriyotay xaasaskii afkay kaga tegeen intooda nool si ha u helaan dhallinyarta aan wakhtiga u helin amba wakhtigu anugu kuba simin inay taariikhda muggeeda wada helaan waxaan idiin kala bixi doonaa leyla iyo qaybteeda shanaad welina halkaad nagala socotaan waa raadiyo timacadde ood aadaaba ka dhegaysataan shabakadda caalamiga ee timacadde news network maxaa kula kulmay markaa leylay marka walahi xaaladda way nagu qaraaraatay anigii hooyadii waanu yaabanaho wax aan yeelo iyo meel aan taladii ka bilowna waan garan weyn marka umulna waan ahaa rag laba carruura yaroo kalean haystaa gurigaan kasoo guuray alaabadeydii meel bay ku xidxidhan tahay waa layga soo saaray gurigaan ku jiray anigu gebigayguba waxaad moodaa inay maskaxdaydu sida kale u shaqaynayso marka si aniga umaan fikari jirin isagao qudhiisa turkey marka waxba igama weynen isagao qudhiisa shan iyo labaatan buu ahaa markaa aan dhaqaaluhu wa iska xidhiidhi weeyaan oo farmasidaasa waxoogaa yarna laga siiyaa barmardee hooyadii aabaayoon la joogaa waxoogaana siiya duruufo aada bay u adag yihiin haddana bal alxamdulilah wallahi babaan dareensanaynba markaas in ay haddana dhibaatada sidaa usii culustay markaan imika xasuusto iyo markaas sidaan ahaa isku midba may ahayn sababtoo aniga qudhaydu waxaan aaminsanaa halgankan lagu jiro in marun laga midho dhalinayo uu halganku uu soconayo soo taariikhdu ay marun inta la qoro ama dadka xorriyad ku noolaan doonaan sababtaa markaad wadankii eegto aada ku dhalatay oo aanad xor ahayn waad dareemaysaa oo wadankaba dhalangadibaaba ka jirayba dad aan la garanayn af aan la garanayn baa lagu hadlaya anagen haddana markaan dhibaatadeeda hoos eega faamiligaan idhaa waa goormaaba waaba maba gaadhaysa amba malaa xorriyadan iyo waxaan la sheegaya dee iska riiriyo kale haddana duruuftii waan ku jirnaayo dee aniga qudhayda badh baan kasoo qaatay halkanko haddana waan aaminsanaa ado calaa kulli xaal turkey habeenkiiba noo hoyday ismarkaa islaamo ciddo iyo dad ka yimi faamiligaygo burco ka yimiba iyaguna guriga ka buuxa markaasaa qof waliba istaaga oo qof waliba yaaba markaasaa markiiba la gaadhsiiya alla arxame aabahayo abdaba joogo layidhi gurigii kamaba baxba ninkii wuu soo galaa reerkii waa la rogaya aabahayo dee isna cadhaysan baa soo hadlay alla arxame yidhi dee haddaan anagu adiga ku hayno maa ninkaagana miyaanu haynayna takale haddii lahayo dee miyaa reerka miyuu rogaya de waa maxay sideen muxuu soo gelaya muxuu meelo kale u tegi waa aduu calaa kulli xaal haddana dadku si unba haddana ilaahay ugu sakhriyay dadko hala boqo laakiin haddana si kale ayay dadku ahayn umay dareensanayn waqdintan ay ku jiraan haddana way jeclaysanayeen yacni dhaqdhaqaaqa jira ee la qabanayo dadku hoosta way ka wada jeclaysanay adigu dan sheekadii kusoo noqdo ayaamuu joogay gurigii habeenkiiba noo hoyday habeenkii markuu noo hoyday wuu tegay marka wuxuu guri guraana loo kirayay guribaan ayaan ayaan joogaya marka wuxuu joogay alaarxamee gurigeena axmed sabeer gurigiisa oo isaguna axmed sabeer waxaa qulooyinkii buurihii nineteen eighty fourka ku dhintay baax mushtarigii ku jiray bay ahaayeen eighty fourki marka gurigiisa wuxuu ku yaalay halka la yidhaaho geed goble gacan libaaxa xaafadda kor uga sarreysa ayuu ku yaalay iskuulka gacan libaaxba waxoogaa hore loo dhaafiyay halkii xerajaadii hore ku ooli jirtay hadhana in xerajaada weli halkii tahay in kale laakiin halkaasaa kor loo mari jiray halkaasaa uu isagu ayaama joogay marka halkaasaan marmar ugu tegi jiray guriga marka gurigaas reerku way deganaan caadi baa loo deganaa maqsin yaroo dambey lahaa inay dukaan iyo business ay wax ugu talagaleen maqsinkaasi seexan jiray cabdullaahina meel kaluu joogay adigu markaa muddii joogay marka waxa weeyaan marka iyagu soo galeen waxa weeyaan waa january editree weeyaan markanaan ka sheekaynaya mudday joogeen habeenkiiba noo iman jiray xabaar buu nala joogi jiray caruurtuu la sheekeysan jiray uu iska bixi jiray marka lama garanayo wuxuu de iska xigan yahay macawis iyo shaadh iyo go-shaale iyo bakooradii waxbuu sitaayo dadka maba garanayaan kamana filayaanba inuu xilligan joogo waxaa jaarkayga ahaa nin la odhan jiray yuusuf niger oo xaafadii lix iyo labaatanka juun la odhan jiray ayuu guddoomiye ka ahaa marka guriga maqsinka guriga hooyadii aan ka galo xaafaddu wadamay lahayn saan hore usoo sheegay marka wuxuu dhigan jiray daaqada maqsinka aan seexdo aniyo caruurta ayuu gaadhiga wadan jiray landarovala markaasuu intuu mikrofon xaggayga usoo jeediyo ayuu wuxuu saaraa heesihii kacankao dhan ayuu saaraa markaasaa qaylada ka baxaysa ninka xaafadda waan isla soo kornay walaalkay iyo isagu biyo dhacay bay wada dhigan jireen xaafadda dee ilaa imika reerkooda jaar baanuna si si fiican baanu isu naqanaa waan inaan isla kornay laakiin dee nin kacaanabu ahaa nin kacaandiid baan ah waa ka intuu mikrofonkaas intuu soo saara halka ayuu hees la odhan jiray samadiido dabin baa kuu xidhan iyo heesihii kacaanka iyo dee balaaibso habeenkii oo dhan laba indhood isma keeno maalin dambe tagan ku yidhi waar inaad bahalkan iga gaabi caruurtii iga seexan weydee miyuu dadba jalaqaysaynaya hooyadii baa u tagtay hooyadii oo ku tiri waxaad yeeshaa bahalkan wuuna dhibay inankaaga naga qabo ila waa kana garanaya muxuu maxaa noo geysan nu noo sheegna naga baktiy bahalkan de waa nin dawladda u daacada waxaa simiyey maraya maalintii dambe inaanu habrwadaagna allah iska dayo cabdinaasir cabdirasaaq reere la odhan jiray hadduu gaadhigaa mar dambe halkaas oo dhigo waa arka waa ka afarta taayir masaabiir ugu dhigay malaa masaabiir intee laalag midba afar u dhigay gaadhigii wuu ka dalosho mataayiradii baa ka banjaray dib umuu soo dhigin waan u duceeyey inankaa wallahi yacni cadaadiskaasoo kaleo hoose inta basaas xaafadda taagan inta gaar haysa inta habeenkii dad qaar aanan garanayn baa inta iska soo galaan guriga yidhaaha maxay haydeen hooyadii dukaan yar ilahay sigaar baanu iibsanayna iyo sigaar ma naga iibsanaysa iyo say u ogaadaan deedna dad saaxiiba u noqday bood mooda inay annagana dhegtaana taagan oo gebigeygaba waan fahmayna qofkii soo galiyo qofkaan soo gadan cidinamo uga xaafada wax soconaya qof islaama anigii hooyadii mooyaane waxaa jira iyo waxaa socda cidima oga xitaa hooyadii walaaladeeda iyo faamiligeeda hargeysa way deganaayeen midna maxay haydeen cidima uga waxaa baleilaahi waxaad ku soo noqotaa markaa cabdiraxmaan soo noqday uu kuu sheegay inuu cabdilaahi ay wada socdaan kabacdi haddana wuxuu ku ahay kuu sheegay guri in loo kireeyay gurigaa kale isna u wareegay cabdilaahina meel kala tegay cabdilaahina meel kale uu tegay marka habeenkiiba noo iman jiray arrintaa dib ugu soo noqon leilaahi arrinkaa bal hoosta yani hoos ugu sii dhaadhac si bal dadka aynu rabno jiilkan dambe soo kacaya ayna taariikhdan dhabta ah ee marxaladaa lagu jiray saameyntaay kugu yeeratay wixii waktigaa taagnaa leilahay anuu markaa aniga kuu sheegay umul baan ahaa duruufta ay haysatay duruuf aada u adag bay ahayd an again waxaan ka warwarsanaa dee saan hore u sheegay malaha waxaa la qaatay dee joogitaankana kula joogay at least uu kaa warhaye ad isagii arkaysa ee aanu fogeyn marka anigu hawsha uu ku jiro waayahay habeenkiibu noo iman jiray caadi gurigu noo yimaadaa markaasaan wareystaan ku yihi maxaa waa maxay beshankaa u imanaysaan markaasu igu yidhi waxa weeyaan inaanu gaani aanu khaarijino marka kaasaan weli sahankiisa ku jirnaa kaasaanu eegeynaa marka habeenkii labaad soo noqday baan haddana weydiin ku yiri maxaa soo kordhay hawsha iminka suu yidhi caawa iminka aan socdo waxaan ka nimi gurigii gaana oo sidee u gashan markaasuu yidhi waxaan iska dhignay intaan laba goo cawl cawlan xidhanay aniyo cabdilaahi because waxaa lagu yidhi meesha qalcadaa ka qodan intaasoo beebeebaa yaala intaasoo waxaasaa kala dambeeya ode waxaa loo haystaa meesha meel la geli karayaba inaanay hayn gaani markaa wuxuu degan yahay halka iminka guriga madaxtooyadu ka dhisan yahay guri kuwii shacabka ahaa ee ingiriisku dhiso dee deerkoodu bay iska gaaban yihin ayuu ku jira oo halkaasaa lagu ogyahay inuu ku jiro deerkunbaa saliig lagu wareejiyey laakiin wax weyn kamay bedelin sidii marka hore ingiriiska kaga tegay ma imkaad gurigigaana ka timaad oo maxaa samaysay wuxuunitaan deerka xagga dambe kasoo dhacnay oon xagga dambe kasoo galnay ayaanu eegaynay bal gaadharhkan iyo waxaa godadka ka qodan iyo waxaa la sheegayo inaan eegno gurigii baan ku wareegnay ku wareegnay wuxuuhi markaan hawsheedii dhamaysnay aanu bixi doonaba ayay kuwii gaadhkana qabteen markaasay nagu yidhahan maxaa haydano markaasaanu ku nidhi waraadeer niman soo lumay oo xanuunsanaya oo dhakhtarkii t b da doondoonaya ayaanu nahay halkeenu ka baxna oo halkee kasoo gasho inta adeer deerkaasaanu kasoo tallaabsano waanu soo dhacna laba oday bay noo haystaa noo gaboobay markaa korba nooma eegin namanay qaban saalna weydin war baxan bay nagu yidhahan oo geedkun bay naga soo saareen halkii albaabkii weynaa marka waxaan ogaanay inay meeshuba aanay waxbaba oolina gaadhkaa yaree hore iyo walaha labada dhinacna wax ka yeelaan laakiin xagga dambe iyo aanay waxbaba jirinba marka xagga dambena wuxuu ku hayaa guryo kaloisna shacabka wuu iska banaan yahay oo guryaha laakiin ku dhow dhow adigu habeenka iminkaan kasoo galay oo maxaad yeelaysaan marka anna maskaxdeeda waxa ka dhaadhacsan dee hadduu dagaalka galaba u dhimanayaaba ayaa aniga maskaxdeeda ku jirta xabadba hadday dhacday isaga ugu horeynaysa ku dhacaysaa mooyaane ismaan lahayn maskaxdeeda markii dambe ayuu ayaan maxaa kaloo maxaa qorshaysada soo aragteeno markaasuu yidhi wallaahi anigu maxay haydeen de waa inaan ciidankii diyaarinaa waa inaan iska hubaynaa hubkii wax oo dhan isku hagaajinaa marka maxay ahaydeen waa inaan eegnaa dee aan mar labaad ku noqona markaasaan ku yidhi adigu xaggaad istaagaysa markaasuu ku yidhi mame mame anigu xaggan geedkan yare hore soo maad arag unban ciidanka farta ugu fiiqfiiqan halkaa ku tuura halkaa ku tuura marka anin my belief waxay ka dhaadhacsan inuu samayn karo marka imika markaan xasuusto waan iska qoslaa ra'yigayga markaasaan ku yidhi maya anigu ciidamadan baan tilmaamaya mooyaane xaaga dambe ayaan istaagaya oo anigu xabadda uma dhawaanayo laakiin ciidamadun baan kala diraya una waa kaas marka adigu habeenkii waxay joogaan marka adigu bil ilaa lababa waa march iyo february waxay january iyo february bay joogaan markaasu ayay sidii adigu dee waxay sahan ku jiraan habeenkiiba noo yimaadaa cidima ogaato laakiin baqdintan haysa ilaahun ba tolom yaa la qaban tolom yaa la qaban tolom yaa la ilaahay intaa operationka ay ku jiraan marnaba cabdilaahi guriga ma kugu yimid ama la kulantay adigu cabdilina cidi aanay tuhunsanin oo loo haysta inuu dawli u shaqeeyo dawladiisa marka shaqeeyo ciidamada leilahay markaa turki sidaa uu kuugu waramayo turki uu kuu caddeeyey operationkan inuu cabdilaahi wada cabdilaahina go-aan la-aantii an aanu aanu aanu aanu een, leyli kasoo qaadatay xidhiirkaa ka dhexeeyey leyla iyo een, odageeda iyo saraakiishii kale s n m ee waktigaa ka tirsanaa een, dowladdii een, soomaaliya Een, waxaa kaloo dhegaystayaal barnaamijkan aad ka heli doontaan siaan horeba idigu soo idigu soo sheegay iyagoo qoraal ay kusoo bixi doonaan bugaag runtii bugagaasay soo saari doonaan profeor jaamac muuse jaamac iyo qoraaga kale reer somaliland waa xasan cabdi cabdi madare qeybta kale filimkaana waxaa soo saari doonaa anigo axmed xaaji barkad axmed hanada Een, leylaahi marxaladda markay halkaa idila soo gaadhay Mhm, ay kugu adkaatay isku- inaad iyagii mar aad meel ku wada kulansiiso mhm.
bal hadaladii kalead markaa isweydaarsateen allaha unaxariista iyo iyo ibrahim allaha unaxariista ibrahim marka ayuu turki waxay joogaan magaalada waxay joogaan bil iyo bar bay joogaan magaalada taas een, saddexdoodii halkay ku kulmeen marka waxaan u malaynayaa inay ku kulmeen gurigan ay degan yihiin een, ay deganaayeen marka oo xa- idaacadda dusheeda ahaa daruuraha ahaa
laha bal dhegaystayaasheena iyo dadka hadhow akhrisan doonaba taariikhdan aynu ka warramana leilahay bal inaad hoos ugu sii dhaadhacdo een, turkey u- kolkuu kugu soo warceliyo kuu sheegay inay is arkeen isaga iyo cabdila isaga ibrahim Mhm.
eri maxaad kasii xasuntahay wixii ha isweydaarsadeen iyo sidii cabdilaahi ah u kulmeen mar haddaad Ay, iish- mar haddaad sheekooyinkaasi de sheekooyin aniga markaa la ii sheegi karo sir bay ahaayeen laakiin wuxuu ii sheegayuun in ay ibrahim iyo turki iyo cabdilaahi isarkeen maanta halkay ku aanu kulmeen aadna u faraxsanaa weliba markaas wejigiis farxadi ka muuqatay yidhi maanta alxamdulilah wallahi ibrahim oo gacanteeda midiga maanta haddaan wuu ila soo galay marka halkay ku kulmeen turki kuu sheegaya waa gurigii ibrahim weeye ku yaalay dum- ibrahim marka hore guriga waxay sarkay turki iyo ibrahim oo keliya markii hore sarkay taan raba inaan aada usii fahmaa waa taas marka Hahe.
ibraahin halkay ku kulmeen baan jecelahay inaad inaad sii cadayso ibraahin iyo turki waxay ku kulmeen gurigii ibraahin laftiisa okay kabacdi markaasu adiga aan turki kugu soo noqdo kuu sheegay ah siduu markaasuu faraxsan yidhi yahay.
maanta ibraahim baanu saragnay waxay ahaydeen cabdilaahina markaa markay dee qaylaada soo dhamaystaan ilaa markay inaga sagaalkee sagaalkii hargeysa tahay ilaa sideed iyo barhka meelaha ah ee magaalada cagtu kala yar go-do markaasuu iman jiray markaasuu yidhi maanta cabdilaahi iyo ibraahim baan wada fadhinay gurigii een, Ib- een, ismaaciil sheekh muse ducaale oo isna halkan idaacadda hoosteeda ah ayaan ku kulanay maanta aan wada fadhinay halkaa marka intii dambe xidhiirkooda joogtuu noqday had iyo jeer ibraahim wuu iman jiray wuu la joogi jiray wuu iman jiray wuu la joogi jiray de marka operation bay diyaarinayaan okay waa tahay marka haddaba saddexdoodii hay kulmeen ee halkan idaacadda gurigii ku yaala u kiraysnaa lagu kulmay Mhm.
Een, bal taa laftigeega ogaalkaaga laylaa intii had ogeyd waxyaabihii dhegtaada kusoo dhacayay wixii kasoo baxay bal ogaalkaaga turki wuu ii sheegay wuxuu ku yidhi de halkaasaanu ku kulanay halkaasay dee fadhiisan jireen joogto intii dambe ilaa intii cabdilaahi laga qaban doono waan soo gaari doonaa intaan cabdilaahi la qaban waxaan markaa jecelahay marka uu kugu soo warceliyay inay farxaddii iyo guushii weynayd ku gaadhay maadaama ahaa labadii nin ee kala maqnaanahu kulmiyey hahe Ee, marxaladii tallaabadii dambe markaa hay qaadeen leylaahi tallaabadii dambe qorshihii u dambeeyey waxa weeyaan si ay dhaqaalo u heli lahaayeen si ay u recruit gareeyaan wixii ciidamo la gelaya ee dee qorshaha ay ku jireen ee ninka ay ku qaarajinayeen si ay u geli lahaayeen sidii gaadiid loo heli lahaa halkii sidee loo bixi lahaa sidee yacni markaa way ballaadhatay hawshii de waa in operationkii la fuliyaa la galaa marka weli date may goynin oo may odhanin maalinta caynkaa iyo caynkaasaan ku talagelaynaa laakiin qorshihii sidii loo geliyo warkii inuu baxa lama doonayo dee cid walba lama ogeysiinayo operationkii En- in lagu kalsoon yahay oo la yidhaaho intaasaynu ku kalsoonnay ilaa markaa markaan weydiiyan ku yidhi qorshihinu imisu ahaa ilaa nin baa ugu nim- tiro nin baa ugu tala gasheen wuxuu igu yidhi hadday ugu badato waa inaanu labaatan nin helaa oo aanay nagagana badan ugu badnaan ten minutes gelisayada bixidayada k- iyo waxoo dhan iyo hawshoo dhan aanay intaa nagaga badanin marka may suuro gelaysaa haa buu yidhi way suuro gelaysaa de waan ku talagalnay inaanu ama dhimano amaanu wax dilo laakiin operationka u weynan u soconay waa kaas weeyaan kiina qorshihii iminka un baan masaani cagta ugu dhigno dee intii hore sahan bay haayeen waa inay dhaqaale helaan gaadiid helaan iyaga naftooda isbadbaadiyaanay dee meelay ku degaanay sahan ka galaanay helaan marka yacni marka intii dambe oo dhan waxaa laga fikari jiray sidee baa loo baxaya sidee halkay qorshuhu maraysa marka marba markaan wadiya wuxuu yidhi way noo hagaagsanta way noo dhowdhowda marka marka date lama goyno lama odhan maalinta caynkaasa lama cayimin laakiin sida uu sheegayo waktiga uu soo yaraanaya markaa dee almost iminka magaalada laba bilood iyo badh way sii joogaanba marka january february march baaba lagu jira Ee, leylaahi halkaas halkaas su-aal baan kaa weydiin lahaa markaa operationka ay ku jireen badi meeshii u badnaa inay deganaayeen waa xaafadda idaacadda ku taallay ahe innaba marnaba miyay dhacday inay dhammaantood turki iyo cabdilaahi askar iyo intii kale la socotayba inay guuraan oo gurigii ibraahin ee ku yaalla xagga dambuluq inay u guuraan xaggaa degaan marnaba taasi may dhacday arrintaasi anigu taa maan ogeyn inay guuraan marnaba may horta turki intaan ogaa marnaba may guurin oo xaggan idaacadan bu joogi jiray un turki marnaba miyuu turki arrintaa kula soo qaaday in marnaba Ay, ka guureen ay, eeriyadaasi xaggaa ota.
kale u guureen may ma Waa guurin tahay.
halkaasay joogeen marka uu ibrahim een, turki uu tegay ama uu guuray uu daanta kale uu guuray waa markii cabdilaahi la qabtay weeyaan markaas turki markaasuu isagoo La xaggaa kale- yaacay.
ta- Mm, Turki markaasuu laakiin isagoo xaggaa intaa kale u hore operationka ka hor mar walba waxay ku jireen een, halkaa idaacadda dusheeda ama waxay joogeen guriga ismaaciil sheekh muse ducaale ama gurigaa ka dusha loo kirayo oo had iyo jeer u kiraysnaa weliba wixii gudaha soo ga- soo gelaya iyo had iyo jeer u kiraysnaa
dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socda weli halkaad nagala socotaan waa raadiyo timcadde ood aadaaba ka dhegaystaan shabakadda caalamiga ee timcadde news network waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkan xog waraysi kula lahaa marweleyla abukur cabdilaahi qeybteedii shanaad waxaa kaloo barnaamijyadan ka heli doontaan iyagoo qoraallo ah iyo iyagoo filimaba qoraaladaasay soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac sayid maxamuud yuusuf iyo anigu axmed xaaji barakad axmed hanada oo soo saari doona qeybta filimka dhammaantiin dhammaantayo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono haddii aabuhu nagu simaan waxaan ilaa dhammaantii dhammaantayo hawada iskuma dhaafno
iyadoo weligii Cause I know how to be so I should love you.